halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan waa axad bisha abril waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo labaatanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya casho ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada ad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaallo u dhexeeya laba beelood oo mar kale ka dhacay galbeedka gobolka sanaag hal qof oo rayidah ayaa ku dhintay halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen
waxaad kaloo maqli doontaan cisbitaal ku yaalla magaalada baydhabo oo gabar yar oo kufsi iyo jirdil loo geystay ay ku geeriyootay dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigtay doon qaad sida oo ka soo degtay dekedda ceelmacaan waxaan fulinnay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha ee maxaanku idhaahdaa dabiiciga ah gobolka shabeellada dhexe jaadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay jaadkan waxaa looga baqay faafinta covid-9
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore warkii caalamka uu noo akhriyo nuur bukhaari
agaasimaha shaybaarka sida weyn loo ilaaliyo ee dalka shiinaha ayaa beeniyey warar la isla dhex maraya oo sheegaya in asalka iyo halka cudurka coronavirus laga soo diray uu yahay shaybaarkaasi wararka arrintani la xiriira ayaa sheegaya in cudursidaha keenay covid nteen uu kasoo bilowday machadka wuhan institute of virology gaar ahaan shaybaarkiisa p for ee maareeya cudursidaha halista ah waraysi uu siiyey warbaahinta dowladda shiinaha oo lasii daayay sabtidii shalay ayuu agaasimaha shaybaarkaasi ninka la yidhaahdo yuan shiming uu ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in cudurka iyaga xaggooda uu ka yimid xukuumadda beijing waxaa kusii kordhaya cadaadis kaga imaanaya caalamka oo ku aadan inaysan xog waafi ah la qaybsan adduunyada markii uu xanuunka ka bilaabmay dalkeeda dowladda maraykanka ayaa hadda baaraysa in cudurka uu ka bilowday shaybaarka fayrasyada ee shiinaha iyo in kale laakiin saynis yahanada shiinaha ayaa ku adkaysanaya in cudursidaha ay u badan tahay inuu ka yimid suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka duurjoogta ee magaalada wuhan tirada dadka qaaday cudurka coronavirus ee dunida oo dhan ayaa xadda maanta ah kor u dhaaftay laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof iyadoo tirada dadka u dhintay xanuunka ay gaartay boqol iyo lixdan kun oo qof dhammaan caalamka sida ay sheegtay xarunta cilmi baarista coronavirus ee jaamacadda johns hopkins ee dalkan mareykanka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in dhowr gobol oo ka mid ah dalkan ay furi doonaan ganacsiga iyadoo si taxadar uu ku jiro looga dhowrsanayo cudurka coronavirus gobolada texas iyo vermon ayaa isniinta birita ah ogolaan doona in dib loo bilaabo ganacsiyo mucayan ah halka gobolka montano uu ku xigsan doono jimcaha madaxweyne trump oo xalay wariyaasha kula hadlayay aqalka cad ayaa sheegay in hadda la dhaafay wakhtigii ugu darnayd ee coronavirus ee gudaha maraykanka hase yeeshee cilmi baarayaasha jaamacadda harvard ayaa ka digay in maraykanka uu dib u furo suuqyada dhaqaalaha haddii aysan dowladda saddex jabaarin baaritaanka coronavirus boqolaal qof ayaa mar kale sabtidii shalay magaalooyin ku yaalo maraykanka ka dhigay mudaharaad ay uga soo horjeedaan xayiraadda ay gobolladooda kusoo rogeen in dadka ay guryahooda joogaan ilaa laga xakamaynayo coronavirus qiyaastii afar boqol oo qof ayaa isugu soo ururay magaalada concord ee gobolka new hampshire si ay u diraan fariintooda ah inaysan doonaynin muddo kordhin kale oo lagu sameeyo karantiilka la geliyey magaalada austin ee caasimada gobolka texasna in ka badan laba boqol iyo konton qof ayaa mudaaharaad ay uga soo horjeedaan karantiilka ka dhanka ah covid nteen ka dhigay halkaasi banaanbaxayaasha ayaa u muuqday inay ku dhiiradeen hadal uu jumcihii aanu kasoo gudubnay soo saaray madaxweynaha mareykanka donald trump oo ku dhiirigeliya dadka inay iska xoreeyaan guddoomiyaasha raba in ay ku fogeeyaan karantiilka ugu dambeyntii madaxweynaha iiraan ayaa axadda maanta ah sheegay in dowladda ay mar kale muddo bil ah ku kordhisay fasaxa maxaabiista xabsiyada dalkaasi sababo la xiriira cudurka coronavirus oo weli faraba-an ku haya dalkaasi go-aanka madaxweyne xasan ruuxaani ayaa yimid kadib markii uu goor sii horeysay madaxweynaha ku dhawaaqay in dowladda ay dib u furtay ganacsiga sida dukaanada iyo warshadaha laakiin ruuxaani ayaa sheegay in masaajidada iyo goobaha kale ee cibaadada ay xirnaan doonaan muddo laba toddobaad ah oo kale ilaa uu ka soo baxayo go-aan kale inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo fooda nagu soo haysa bisha ramadaan ayaa lagu wadaa in ay bilaabato saddex iyo labaatanka bishan abril iiraan waxaa koronafirus ugu dhintay in ka badan shan kun oo qof warka caalamka waa naga inta
aan ku bilownay hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay saddex qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal cusub uu ka dhex qarxay beelo wadadega galbeedka gobolka sanaag warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle warka ka imanaya magaalada fadhigaab ee gobolka sanaag ayaa ku warramaya in hal qof uu dhintay saddex qof oo kalena ay dhaawacmeen iyadoo warar kale oo isla halkaasi ka imanayaana ay sheegayaan in khasaaruhu intaasi uu ka duwan yahay xogo kale oo ay filood heshay ayaa sheegaya in dhaawaca saddex qof ay jiraan balse dhimashadu aanay jirin si rasmiya ma jirto cid u xaqiijin kartaa dhibaatada khasaare ee uu geystay dagaalka saaka waxaase la xaqiijinayaa keliya in iskudhacaasi labada beelood ku dhex maray tuulada fadhigaab uu jiro wararka qaar ayaa ii sheegay in dadka halkaasi ku nool qaarkood ayaa v o u sheegay in aanay ogeyn khasaaraha balse ay jiraan dhibaato ka dhalatay markii ay koox deblay soo gashay magaalada sida ay dadka qaar sheegeen dhinaca kale waxaa wararku ay sheegayaan in iskudhacani uu salka ku hayo ama uu ka bilowday nin hore looga dilay mid ka mida beelaha halkaasi dega iyada oo aan ninkaasi hore loo dilay ninkii gacankudhigla ahaa lasoo qabanin in haddana ay jiraan si kastaba ha ahaatee ma cadda xaqiiq ahaan waxaa halkaasi ka jira mas-uuliyiinta gobolka sanaag ee xukuumadda somalilan oo aan khadka telefoonka isku daya inaan la xidhiidho ayaan ka jawaabayn iyagoo qaarkoodna telefoonadooda ay xidhan yihiin sidoo kale ma jirto cid xaqiijinaysa dhibaatada halkaasi ka dhacday sida laga warqabo deegaanada ceelaf weyn ayaa waxaa ka jiray ku dhowaad afartii sannadood ee ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeya laba beelood oo walaala oo halkaasi wadadega in kasta oo dabayaaqadii sannadkii horeba lasoo afjaray kadib markii labada beelood ay gunta ka soo aasaaseen nabaddana ay gunta ka soo unkeen taasi oo ilaa iyo xagga sare ay soo wadeen si fiicanna u dhammaatay waxaana la xasuusan yahay dabaaldeggii ay qaybaha bulshada ee kala duwani ku soo dhoweeyeen heshiiskaasi lama garanayo rasmi ahaan waxa soo cusboonaysiiyey iyadoo sidoo kalena aan la ogeyn xaaladdu waxa ay noqon doonto khadar maxamed cakule v o e hargeysa
cisbitaal ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxaa ku geeriyooday gabar yar oo afariyo toban jir ah oo kufsi iyo jirdil loo geystay gabadhan iyo laba kale oo haween ah oo la socday ayaa la sheegay in koox ay kufsadeen kadib markii ay kala degeen baabuur ay saarnaayeen inta u dhexaysa magaalooyinka buuraha kaba iyo walnaweyn warkan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh haweenkan oo ay ku jirtay gabar aan qaangaar ahayn waxaa gaari ay saarnaayeen lagala degay meel ku dhow deegaanka yaaqbarweyne oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa falal isugu jira jirdil iyo kufsi u geystay rag hubaysan oo aan la garanayn cidda ay ka amar qaataan mid ka mid ah gabdhaha kufsiga loo geystay waxay ahayd gabar aan qaangaar ahayn oo jirtay afar iyo toban sano waxaana cisbitaalka magaalada baydhabo ay ugu geeriyootay jirdilka iyo kufsiga loo geystay darteed sidoo kale waxaa lala tacaalayaa haweenka kale ee kufsiga iyo jirdirka loo geystay ee la socday gabadha ku dhimatay cisbitaalka kuwaasi oo da ahaan ka weynaa gabadha aan qaangaarka ahayn ee u dhimatay kufsiga iyo jirdirka loo geystay darteed haweenka kufsiga loo geystay waxa ay ka yimaadeen dhanka magaalada muqdisho waxayna ku soo socdeen dhinaca magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah maamulka koonfur galbeed shacabka magaalada baydhabo ayaa aada uga xumaaday falka kufsiga iyo jirdilka loo geystay haweenka ku safrayay waddada isku xirta baydhabo iyo muqdisho dhibaatooyinka kufsiga iyo tacdiyada kale ee haweenka loo geysta ayaa kusoo noqnoqonayay waddada dheer ee isku xirta degmooyinka walaweyn oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan iyo degmada buurhakaba oo gobolka baay ka tirsan waxaana inta u dhexaysa degmooyinkaasi ka qowlaysta oo dhibaato xoog leh bulshada ku haya maleeshiyaad aan la ogeyn halka ay ka amar qaataan dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan lagu kufsaday laba gabdhood oo aada u da'yar kuwaasi oo weli ku jira cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladda soomaaliya ayaa maanta qabatay doon siday qaad oo kasoo degtay dekedda ceelmacaan ee ku taala gobolka shabeellaha dhexe qaadkan ayaa waxaa loo soo waday magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa bartamihii bishii hore waxay mamnuucday qaadka dibadda ka imanaya inkastoo magaalada gudaheeda si caadi ah qaadka loogu iibiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta toddobiyo labaatanaad ayaa maanta dekedda ceelmacaan ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabtay doon sidayqaad la sheegay in laga keenay dalka itoobiya doonta sidayqaadkan ayaa la sheegay inay soo martay xeebta cadalle waxaana la sheegay in markii ay ku guuldaraysatay in cadalle ay ku dejiso qaadka ay waday ay soo aaday dhanka xeebta ceelmacaan taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka oo saxaafadda la hadlay ayaa xusay in qaadka la doonayay in qaab sharci darra ah lagu geliyo magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana intaasi uu ku daray inay ku wareejiyeen ciidamada booliska soomaaliya waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha ee maxaanku idhaahdaa dabiiciga ah gobolka shabeellada dhexe jaadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay dad ganacsataa walow aanan dadka hayn ee ay ka carareen jaadkan waxaa looga baqay in maxaanku idhaahdaa faafinta oo cudurka halista ah covid nneteen oo ah cudur aad u fida islamarkaana degdeg ku fida sidaas daraaddeed annagoo ka duulayna hawshii iyo u turistii madaxda qaranka ay shacabka u turaysay annagoo u idman inaan maxaanku idhaahdaa la dagaalanno wixii waajibaadkeenna ah ee ay madaxda qarankuna siiso waxaan u aragnay inuu yahay cadowgii isagana maxaanku idhahdaa dadka soomaaliyeed lagu dhibaataynayey waxaanan leeyahay bahalkani wuxuu fidiyaa cudurrada halista ah gaar ahaan cudurka hadda caalamka ka jira ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay garab nagu siiya inaan hawshaan maxaanku idhahdaa aan ka hortagno dhanka kale taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliska jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu xusay in digniin uu u dirayo ganacsatada soomaaliyeed taasoo ah inaanay hantidooda iska gelin qaadka islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamada booliska soomaaliyeed ay mar waliba la dagaalami doonaan cid kasta oo damacda inay dalka qaad soo geliyaan doontaanu sida naloo sheegoon informasoonaha ku hayno soona cadale ayay ka soo bilaabatay meelay ku dejiso waa ka weyday war shiiqay soo martay waa ka weyday ugu dambaysta ceelmacaanay soo gaartay marka ceelmacaan soo gaartay intaasna warbixinta laga hayay waxay noo sheegeen oo korneylsanay nagu wargeliyey warbixin nagu siiyey in baabuurtii iyo ciidankii laga fogeeyey xeebtii si ay muxuuahay markay ciidan u jeedi waayaan ay doontu soo keenaan meesha muxuu ahay looga deji karo sidaas ayaa lagu qabtay waxaan rabaa marka ilaahay aan kugu dhaarsheen ninka muxuu ahay soomaaliga ohow ee ummaddan u damqanayo haddii aadanba qaadan qori oo aadan shabaabka meel kala soo jeesan inaad ummadda layso ee aad ummaddii ku dhex jirto ilaahay aan kugu dhaarshe waa ka daran yahay xabadaha shabaab ridaayo iyo qaraxyada waa ka daran yahay xilliga lagu jiro ee masiibadu cudurkaanu uu socdo ee ilaahaan kugu dhaarshe ummadda hallaynin adoon garanayn macnaha ka dambeeyo haddaad garanaysane ka daa haddaad ka day weydane ilaahay idankiis lamafa ka doontid xoolahaaga hees ka khasaarinin midka soo dirayow ha yeelin inaad muxuu ahay geedkii waa laga soo gooye lacagtii aad ka bixisa ay kaa khasaarto inkastoo dowladda soomaaliya ay xoogga saartay joojinta qaadka sida qarsoodiga ah looga soo dejinayo dekedaha iyo garoommada dalka ayaa misena waxaa jirta inaanay dowladdu xoogga saarin ka hortagga qaadka lagu iibinayo gudaha suuqyada magaalada muqdisho kaasoon la ogayn qaabka uu ku soo galay dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mas-uuliyiinta soomaalida ee ka tirsan kenya culimmada iyo guddiga ganacsatada ee magaalada nairobi ayaa shiray halkaasi ku yeesheen waxay ku sheegeen in soomaali badan oo ku nool xaafadda islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka covid iyadoo arrintanna loo aanaynayo dhigaadayg ay soomaalidu ka muujinayaan fariimaha ka hortaga xanuunka coronavirus ee ay soo saareen dowladda kenya iyo weliba hay-adaha dhanka caafimaadka arrintan ayaa imaanaysa xili ay dhowaan magaalada nairobi ku geeriyoodeen saddex qof kuwaasi oo u geeriyooday xanuunka coronavirus warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed mas-uuliyiintan oo isugu jiray xildhibaano ka tirsan dowladda kenya guddiga ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii iyo culimmada soomaalida ee magaalada nairobi ee maanta shirka jaraa'id qabtay ayaa walaac ka muujiyey in soomaalida magaalada nairobi gaar ahaana kuwa ku nool xaafadda islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka coronavirus waxaana arrintan ay u sababeeyeen in soomaalida ku nool xaafadda islii ay ka dhaga adeegeen tilmaamihii dhanka caafimaadka ee lagu hortegi lahaa xanuunka coronavirus ibraahim maxamed xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa islii oo sidoo kale soo hadal qaaday tillaabadii ay dhowaan guddiga ganacsatadu ay ku xidheen suuqa xaafadda islii ayaa soomaalida islii ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ee loo soo jeediyey sida aan qabar ku helnay waxaa weyne islii inay noqoto meel halis ah maxaa waxay halis ku noqon kartaa ama ay ku tahay shicibka meesha degan ayaa aada iyo aada u badan haddii qolo ahaan ama aan ahaanana hadalkii dowladdii ay keentay ama sharcidigii soo dejisay ama nidaamkii in aan fulino dhib weyn bay dadka ku tahay dukaamaha waxaa loo xiray wax danteena waxaa loo xiray naftiina in la badbaadiyo waxaa loo xiray nafta shicibka kale oo wadanka idil in maaragtay la badbaadiyo sidaa aawadeed dukaamahanayto la xiray waa muddo iska gaaban waana furi doonaa insha allah laakiin waxay ku xidhan tahay in shuruudayaalkii dowladda ay soo gudbisay in laga soo baxa shuruudayaalka maxaa ka mid eh waxaa ka mid eh waxa la yidhaahdo social distance waa in la kala fogaado culimada dhanka diinta ayaa sheegaya in tilmaamaha looga hortegayo bushiga coronavirus ay yihiin tilmaamo soo jireen ah oo ay diinta islaamku sheegtay sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa arrintaasi sharaxaya in la qaato hoyodhowrka iyo taxadarka in la qaato inay diinteennu ina amartay waxaa kaloo nabigeennu yidhi sal aley wasalam ruux xoolihiisa u fayow yihiinoo xoolo fayow wataay xoolo kaloo jiran yaan lagu dhex darin xoolaha fayow iyo kuwa jiran hala kale ilaaliya buu nabigu yidhi sal aley wasalam waxaa kaloo rasuulkeenna ka sugan sal aley wasalam wafdi u yimid oo uu qaabilayay nebigu sal aley wasalam ayaa waxaa ku jira nin judaam qaba xanuunka judaamka la yidhaahdo nebigu sal aley wasalam ninkii isaga ahaa meeshiisa isagoon joogoon usoo dhowaanin buu yidhi meeshaadaan ballankugula galay iska noqo buu nebigu yidhi sal aley wasalam bimacnaa nebigu wuxuu ka taxadarayaa cudur gudba cudur faafo ruux qaba inuu nebigu gacan qaado sal alla aley wasalam ayuu rasuulku diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa diinteennu waxay qabtaa sababta ha la qaato iyadoo ilaahay lagu kalsoon yahay haddana waa in wixii sabab ah ee laysaga ilaalin karo xanuunka in la qaato taa waxaa qayb ka ah in la maqlo hay-adaha caafimaadka talooyinka ay bixinayaan aadan barre ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa shirka ka sheegay in dowladda kenya ay ka warheshay soomaali badan oo guryaha isugu imaanaya kadib markii dowladda kenya ay dhowaan joojisay meelihii ay dadku isugu imaan jireen waxaana xaafadahaasi ka mid ah xaafadda islii xaafadda sotsea parklands hallingam iyo xaafado kale oo ay soomaalidu u badan yihiin bulshadeenna waan garanaynaa waa bulsho dadka xaafadda dadka u ogol inlaisku imaado in laisbooqdo guriga inay toban ruux iska joogto laisku wareego waa bulsho rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa gacmaha owlo waan dhaqan jirnay shan jeer ayaan salaada tukan jirnay waa in gacmaha la dhaqdaa waa in xaafadaha la geeyaa dowladdana way keeni waa in la geeyaa daawadan la yidhahdo sanitizer oo jamska iyo viruska dili waa in gacmaha lagu dhaqdo waa in dadka ay kala fogaadaan waa in guryaha laga soo bixin hadday shay daruur u jiro oo hal qof uu soo baxo oo subermarketka u aado asagoo maaska qabo asagoo is ilaalinayo oo markuu guriga ku soo noqdo caruurta iyo waalidka ilaalinayo warka magaalada ku jiro wuxuu sheegayaa inay xaafadaha soomaalida ay u badan tahay inuu cudurkanayto lagu sheegayo xaafadda islii xaafadda south sea xaafadaha parklands aan deganahay xaafadaha hallingam ayaa lagu sheegayaa berri markaad aragtiin intaasoo qof ina egay dhimatee miyay rabti inaad baraarugkacdiin oo aad kacdiin oo aad aadiin war waa tala mar bay nala sinnayd mas-uuliyiintan ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay u hoggaansamaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ah ee looga hortegayo xanuunka corona virus si naftooda iyo midda kale ay u badbaadiyaan xanuunkana xaafadaheennaa lagu sheegayaa markaa narka fadhiga aan maanta fadhino mas-uuliyaadna saaran waa indi baryaynaa soomaaliya guryihiinna jooga jooga ragga guryihiinna jooga furso u hela ininka iyo xaaskiinni iyo caruurtiinna inaa isbaratiinbo iyo haddee waalidkiinni ay joogaan la jooga dadka shaqaalaha nii shaqeeyaan hadday cidda joogaynin oo gurigiinna ay baryaynin fasax siyayay soo gelin guriga dareewalka dira dareewalniinta dira aniga nila hadlaayo maanta anaa is wadaa securityna ma wati guriga ay shaqaalahi waan ka diray ani iyo caruurteydii iyola joogaan iyo sheeka caruurta dugsiga igu dhiga ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ilaa saddex qof oo soomaali ah ayaa xanuunka coronavirus ugu geeriyootay magaalada nairobi iyadoo ay sidoo kale jiraan soomaali badan oo xanuunkaasi uu ku dhacay oo guryahooda la jiifa kuwaasoo ay weli dowladdu baaritaano ku wado khadar maxamuud xareed v o a nairobi laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa sicir kordhinta ay ganacsatada soomaaliya ku sameeyeen qiimaha badeecada gaar ahaan quutuldaruuriga dowladda soomaaliya ayaa canshuurta ka daysay qaar ka mida quutuldaruuriga halka qaarka kalena ay dhintay canshuurtii ay ka qaadaysay si sicir barar aanu u dhicin laakiin weli qiimaha suuqa waxba iskama bedelin barnaamijka waxaa igu marti ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha mudane dhoore marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a waa dhowhay walaal su-aasha ugu horeysay aan ku weydiinayo waxay tahay sicir barar baa soomaaliya laga soo sheegayaa maxaa sababay xilligan in sicirka badeecada uu cirka isku shareero
runtii sicir barar xoog lama jiro hayeeshe sida suuqa oo u shaqeeya dee koley suuqyada caadiga ah adduunyada oo dhan markii baqdin ay jirto in badeecadaha imaanaya ay wax isbedela ku dhacayaan hade qofkii markaas haysta badeecadda dadku aad ay u raadinayaan de waa fursad fursadahaasi ka faa'iidaysan laakiin haddee sida hadda ay muuqato labada bil saddexda bilood soo socota wax adi ah oo dhinaca raashinka ah ma jiraan xukuumadduna saa sheegtay dee wax weyn bay ka qabatay runtii xagga canshuuraadka si aysan badeecadda u qaaliyoodin laakiin waxaad ii sheegtay in hadda wax isbedelay dhinaca badeecadii imanaysay aanay jirin muddooyinka soo socda bilaha soo socdana aanay wax badan isbedeli doonin haddana haddana ganacsatadu waxbay kordhiyeen maxaa hadda ku qasbay inay sicirka kor u qaadaan xilli xaaladda waddanka ay xun tahay cudurro ay jiraan ah waqti aad u adag oo ay bulshada soomaaliyeed marayso walaal xagga qiimaha iibka soomaaliya weligeed fursad uma helin in qiimaha iibka la xadido ama dhinaca dowladda taladeeda la dhegeysto waxa uu xukumayey suuqa fursadda suuqa alaabta markaas taalla iyo baahida loo qabo alaabta tiradeeda intay la eg tahay ayaa runtii qiimaha bedela hoos u dhiga ama kor u kiciya sidaas darteed dee markii ganacsatada ganacsatada runtii dhowr nooc u kala baxaan ganacsato waaweyn oo de maraakiib keena kuwa bakaaro waaweyn iyo kuwa dee dukaamo xaafadaha kuleh marka markay maqlaan in ay yaraan doonto xiriirka caalamiga ah ee wax kala gadashada waxa ay hayaan inay kor u qaadaan waa wax laga filayay laakiin sida ba-an ee loo malaynaya hadda waxba umaba aysan dhicin waxaana arrimahaas runtii wadahadal iyo kulan iyo wuxuu sheegid iyo wacyigelin iyo xukuumadda naftirkeeda oo canshuurta dhintay waxay suuro gelisay ilaa iyo hadda runtii inaysan wax weyn jeegin sidaan annaga xogta ku helayno matalan qiimaha bariiska soomaaliya oo kale haafka bariiska waxaa la iibin jiray baa laleeyahay soddon dolar labaatan dolar baa la iibin jiray haddana waa soddon dolar boqolkiiba konton baa ku korodhay sokorta oo kale loorkii waxaa la iibin jiray dolar haddana waa meelaha qaar soomaaliya waxaan ka hadlayo haddana laba iyo soddon dolar buu maraya oo waxaa lagu daray lix dolar iyo wax ka badan burka sidaasoo kale afar iyo labaatan dolar soddon dolar baa la gaarsiiyey uu maraya qiimo kordhintaasi ma loo baahan yahay xilligan qiimo kordhintaasi waxay runtii xoog ay isu bedeli doontaa maadaama hadda waxa dekeda kasoo degaya cashuur dhaafku wuxuu saameyn doonaa waxaa hadda kadib dekeda kasoo degaya ama hadda wax dekeda yaalla saa darteed maadaama ay ogaanayaan inay soo socoto badeecad tooda ka cashuur yar ayaga ayaa isla bedeli doonaa laakiin de waa labadii wiil u horreyda markii cudurkan iyo caalamka waxa ka dhacay lasoo sheegay baa isbedeladaasi jireen iyo bisha ramadaanu dee saameyn xoog leh mar walba ayada waayahay waa mahadsan tahay dhegaystayaasha baan u leexanayaa waxaan jeclahay in dhegaystaha ugu horeeya aan fursadda siiyo fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore magacaygu waa nimcaan jaamac maxamedoo jooga magaalada burco waxaan weydiinayaa agaasimaha rugta ganacsiga waa sidee qaabka ugu haboon looga hortegi karayo in ay ganacsatadu kiciyaan maba ay qaaligareeyaan maciishada qutal daruurigaa maadaama xilliga lagu jiro marxaladda adaga cudurka covid nteen ee dunida
walaal macaan waa sida looga hortegi karaa waxa ay tahay kulle laba tallaabo baa la qaaday tallaabada koowaad waa ganacsatada in keenta ganacsatada waaweyn baa ka hadlay oo rugta ganacsiga hoos timaada ee keenta waxyaalaha daruuriga laga maarmin wadahadal baa u socda sidii arrimaha loo xakameyn lahaa dhinaca dowladda nasirkeeda nasirkeeda culays weyn runtii dowladda waxay ku nooshaasa la socoto canshuuraadka ka soo aruura dekeda xamar oo keliya sidaa darteed dowladda nasirkeedu culays bay qaaday oo inay canshuurtii ay wax ka dhinto waxa haray waxa ay tahay marka dadka dukaanada yaryar kuleh xaafadaha kuleh iyo baqaarada kale in ayaga naftirkooda wacyigelin fara badan oo saxaafadda ah ay maqlaan loona sheego dee in dadka soomaalida laga baqaayo xanuunkan hadda ka jira adduunyada iyo bishii ramadaan in ay wax xaaraan aysan iibin waa un intaas maahane sharci qasbaya qofku badeecadiisa inuu gato iyo waxa uu ku gadanayo qofka iibsanaya iyo qofka gadaya ku xiranta ee soomaaliya weligeed ma yeelan sharci dhahaya badeecadda waxaa lama geli karo laakiin waa wa waa muhiim soo maaha sharci noocaasa inuu waddanku yeesho aaday muhiim u tahay laakiin haddee waxay noqonaysaa dowlad statisi kale oo ogba horta yaa wax iibiya oo yaa dukaan leh ilaahay doo kuu roon yahay xaggee ku yaalla dukaankaas badeecadda uu gadaya waa nooc matayadeeda degma dhowa wadanku weli waxa waaye wuxuu ku jiraa dhinacii dowladnimada in la aado hadda sicirkan kor loo qaaday yaa ka mas-uula ma ganacsatada waaweyn ee wax soo dejisa ma kuwa baqaarada waaweyn leh oo usii qaybiya dukaamada mise kuwa dukaamada yaryar leh walaal waxaa ka mas-uul ah sidaad la socoto arrintani waa arrin caalami ah oo hadda soomaaliya hadda waxu gaara ma ah dadkiibaa waxay ku yaaceen cabsi ayadoo laga qabo qof walba wuxuu isku dayay inuu soo gato waxa ugu badan uu soo iibsan karo marka maadaama dad fara badan ay gadanayaan wax ayna bishan u baahnayn ay iibsanayan waxay afar bil lix bil ay u baahan yihiin baahidaas tirada badan ayaa horta waxay keenaysaa dadka wax iibsanaya ganacsatadu inay sidaas ay sicirka ay kor ugu qaadaan laakiin hade haddii badeecaddii ay timaado iyadoo ka raqiisan midda hadda ay iyagu iibsan waa waxa cashuurta laga dhimay kuma jirto waxa hadda baqaarada yaalla waa waxa hadda kadib dekeda kasoo degaa marka arrinkaasa wuxuu ku noqon doonaa nafirkooda inay gadaan qaali waxay ku noqon doontaa culays marka qiimihii hore kusoo noqon doonaa insha allah laakiin ganacsatada soo uma muuqdaan dadka qaarkood baa waxay u arkaan ganacsatada in ay iyagu yihiin kuwa aan ka fikiraynin danta shacabka oo tooda uun eeganaya hadda tusaale ahaan waxaad ka dhawaajisay in wixii wadanka soo gelayay aanu isbedel ku iman haddana sicirkiibaa kor loo qaaday wadamadan aan hadda annaga ku noolnahay oo kale wixii iyagoo aan dukaamada laga helaynin oo mar allaale iyo marka la keenaba la boobayo oo aanay oolin haddana sicirkoodii waxba iskama bedelin oo intii markii hore lagu iibinayay baa lagu iibinayaa maxaa diidaya in dowladda iyo rugta ganacsigu ay soo farageliyaan oo ay yidhaahdaan haddiiba wixii wadanka soo gelayay aanay waxba iska bedelin sicirka gudaha wax lagu iibinayana waxba lagama bedeli karo waxaa la rabaa haddaad soo saarto ama sharci ama nidaam aad soo saarto oo dadka soomaaliya jooga dee waxaa waa wadan murbur iyo dagaal iyo dhibaato dee ganacsatada dadkaasay kamid yihiin wax hadda laga hadlaa waxa ay tahay qofka ibniaadmigaha ganacsadaha ah asaga inuusan mooral ahaan ummadda inuusan khayaamin laakiin shuruuc markaa soo saarta waxay u baahnaane shuruucdii dabagal ka warqab ilaalin sida wax loo kala gadanayo dhow wadankan dee amnigiisi baa lagu mashquul yahay haddana lama ilaalin karo badeecadda la kala iibsanayo iyo iyo nooceeda iyo qiimaheeda qofka ganacsadaha ah inaad ka dhaadhicdoobu u baahan yahay inuusan gedin wax oo aan xalaal ahayn oo tayadooda xun tahay oo maogtahay dadkani waa dad dagaal ka yimid waa dad dhibaataysan de ganacsato dadkaasi ka mid yihin mar alla markuu fursad helay u muuqato inay fursado jirto fursadii buu aadi oo ma jiro wax xakameyn iyo nidaam iyo akhlaaqiyaad iyo tababaro wakti dheeray arrintaas u qaadan doontaa de dunida kale dee badeecadda inaynu isbedelin waxaa keenaya dee shicbigaa bisil maba ogolaba inay gataan wax baali ah oo badeecadda qiimaheeda aada u yaqaanaan dadkaas halkan soomaaligu waxaa waay dilada kiiladii bariis ee shalay wixii ay joogta labalaabay noqotay laba dukaan markuu tago kan saddexaad buu ka gadaa soo qiimay bixin marka walaal waxay u baahan tahay muddo dheeray u baahan tahay waxa inta sharci lasoo saaro sharci hore laga fulinayo ma jirto waayahay dhegaystaha xiga bal aan u baaqo qadka ee ku jira fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore haa magacayga waa sayid cumar rooble oo ku sugan magaalada muqdisho su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay maxaa micnaha ganacsiga ugu jira ganacsatada faa'iido maadaama dowladdu ay dhahday ganacsiga waa in canshuurta la dhima ganacsatada faa'iidada ugu jiri karta iyo weliba culaysyada ka imaan kara dhanka ganacsiga su-aashaasaan weydii lahaa waa mahadsan tahay haye cabdi canshuurta horta la dhimay waa badeecadda dekeda hadda kadib kasoo bixi doonta w sidaa la socotaan badeecaduhu qaar baday kasoo jiraan qaar dekedii hadda yaalaan qaar horey uga baxeen oo suuqa yaalaan sidaa darteed qofku qiimihii u marka hore ku qaatay buu wuxuu ka doonay inuu faa'iido ka helo waxaa laga hadlaa marka waay tahay xataa kuwa canshuur dhaafka loo sameeyey markay suuqa yimaadaan qofka gadaaya tafaariiqda tartanka dukaamada iyo tartanka baqaarada ka dhexeeya iyo baahida loo qabo alaabta ayaa xadidaysa ee wadanka iyo dowladiisa iyo shuruuc jirta iyo dabagal qofku inuu qaali gadaayo inuu raqiis gadaayo ma aha wax xadida badeecadda dalka soomaaliya taalla sadarteed halka loo fahmaa la rabaa ganacsatada haddii waa shaksiyaadka soomaaliya kala yihiin waxaan ka hadli waa ganacsatada leh baqaarada iyo dukaamada yaryar dee dadkaas waxaa ka buuxa dad fara badan oo dee hadday rabaan gadaayo waxaan maxalaal ahayn iyo waxaan ummadda soomaaliya aan u qalmin ilaalinteedii ka dabatageeda iyo ma iidin kartidna hadda soomaaliya maanta tabarba uma haydo waayo wadankan dabakaciisa iyo ilaalintiisa howl kale lagu mashquulsanyo dhinaca amniga u badan waxaad ku soo celcelisay shuruucda noocaasa ee sicirka xadidaysa inaanayba soomaaliya xilligan ka jirin weligeedna aanay yeelan ya yay tahay cidda laga sugaayo ma rugta ganacsiga mise xukuumadda yaa iskale mas-uuliyaddaas aad ka dhawaajisay inay hadda meesha ka maqan tahay walanahan waa waa marka wadan uu yeelanayo in badeecadda qiimaha lagu iibinayo waa arrin aad iyo aada u ballaaran oo hoos tagaysa wasaarada fara badan rugta ganacsigo iyadu waxayba u hadashaaba ganacsatada masaalixdooda iyadoo nidaamka iyo dhaqanka wadanka soomaaliya aysan u gafayn ganacsatadu bayba horta rugta ganacsatu ganacsatadii matalaan laakiin dowladda wasaaraddeeda maaliyadda wasaaraddeeda ganacsiga iyo wasaarado kala duwanay hadda quseeyaan ilan ganacsiga hadda maanta waxa uu saddex iyo toban wasaaradood baa ganacsiga uula shaqeeya ilan ganacsiga waxa uu galay meel walba isgaarsiina ganacsi ah waxaa ganacsiga ilaa iyo amnigiibaa maanta ganacsiga sidaa darteed wasaaradahaas iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ayaa laga rabaa waxaas inay ka shaqeeyaan oo qiimeeyaan waxaan u malaynaa aniga laakiin arrinkaas waa arrinka ugu dambeeya ee dowladda soomaaliya ay fulin karto xagga awoodda farsamada dhaqaalaha iyo dabagalka iyo shuruucda marka laga fiiriyo wax dhow ma ahan in wadanka soomaaliya la yihahda kiilada sokorta intaas joogtaa saliidda intaa ka badanna lama gedi karo arrintaas arrin maanta iyo beri ah maaha waa waqti dheer qaadado waayahay aad baad umahadsan tahay dhegaystaha xiga baan u gudbayaa fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya walaal magacayga v o eeda mahadsan tahay magacayga waxaa la yidhahdaa mahad waxaan joogaa gobolka shabeellaha dhexe marka waxaa weydiin lahay maadaama ay wasaaraddu micnaha maaliyaddi waxay u samaysay micnaha discounti cashuur dhaaf gobolladayni micnaha iyo dowladda isfahm waayeen maadaama cashuurtii la dhimay bish ramadan soo socoto dhanaa raashiinkan sare u kacay maadaama doolarka iyo raashiinkan sal socdaan labadiiba kore isugu kaceen dadka maadaama danyartan ay soomaaliya iska tahay dhammaanteed waxaan weydiin lahay qaabkee meelaha ganacsatadii loo ogaan karaa inay raashiinka raqiiseen inay qaaliseen maadaama shacabkii wacwanayo iyagana ay ku adkaysteen wasaaradda macnaha ay cashuur dhaaf u samaysay maadaama oo cudurka coronavirus waddanka ka dilaacay see macnaa lagu ogaan karaa inay raashiinkii sare ay u kiciyaan wasaaradda inay macnaha cashuur dhaaf u samaysay qiimihii inuu qaaliyoobi iyo inuu kor usii socona way sahlan tahay in la ogaado waayo dee waa wax sahlan oo laba saddex dukaan baad shicigaba soo sheegi doona laakiin waxa ay tahay fiiri marka shicibka ay soo sheegaan maxaa tallaabo laga qaadi karaa waxaad maanta dhan kusoo celcelinaysay inay meeshaasay jirtaa mushkiladu ma jirto see lagu ogaana see lagu ogaana aaday u sahlantahay in la ogaado marka bakhaarka ama dukaanka wax qaaliyeeya oo iyadoo canshuurtii la dhaafay sicirkii badeecadana wax ku dara wax tallaabo ah oo laga qaadi karo haba yaraatee ma jiraan miyaad leedahay walaal waxa ay tahay waxna waxa weye ma ogtahay qofka badeecadda gadaaya lacagtii lacag ka badan iibinaya laba arrin baa muhiimo loo baahanya cidda wax ka gadanaysa horta inay diiddo waa loo baahanya oo ah qofka baahida u qabo badeecadda inuu gato inuu yidhaahdo may waa qaali waa loo baahanya waxaa kaloo loo baahan yahay nidaam iyo maamul iyo xukuumad oo dee kasoo bilaabanaysa mid dowlad goboleed mid dowlad degmo iyo gobol ilaa iyo mid qaran oo daba socda oo waxaan eegaya oo leh waxaan iyo waxaan waa khalad mana iibin kartaan shaqada intaa la eg iyada oo ah in la isticmaalayo nidaamka boliiska iyo dee nidaamka aan sheegay dabagalka iyo caqliga arrinkaas qarashaa ku baxaya isaga naftirkiisa sidaa darteed rugta ganacsiga roolka yeelan kartaa waxa ay tahay in ay ganacsatada wacyigooda wax ka bedasho iskuna daydo inay rugta ganacsiga dowladda la shaqeydo waktigan dhibaatada badanee lagu jiro oo cunto fara badan iyo raashin fara badan in la keeno suuqa si aan loo gedin baqaali loo gedin waxaa la keenaa raashin aada u fara badan oo ka badan magaalada sidaa darteed dee qaali lama iibin karo marka
marka waa uun qof walba damiirkiisa ha xakameeyo ma jiro hadda awood lagu xakameyn karo in sicirka ganacsatadii aad iyo aad bay u adag tahay tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo magaalooyinka waaweyn inta ay dowladdu gacanta ku hayso inta ay dowladdu gacanta ku hayso oo ay maamusho ay canshuurta ka qaado miyaanan la xakameyn karin waa la xakamayn karaa laakiin waxaa loo bahanya inaad qarash adiga naftirkaaga ku ilaaliso inaad jaridaa loo baahanya oo naftirkiisu aan sahlanayn oo qaali noqon doona ma garata shacabka baad kusoo celcelisay oo aad tiri wadamadan horu maray shacabkabaanba ogolaaneyn haddii sicirka la kordhiyo soomaaliyana qofkabaa looga baahan yahay haddii dukaankan uu wax ka iibsanayo uu sicirkii kordhiyo inaanu ka iibsan hooyo laba caruura amaba ka badan guriga uga soo tagtay oo nuskiilo bariisa dukaan uga soo doonatay haddii dukaankii uu qaali yidhaahdo wax kaloo guriga u yaallana aanay jirin hooyadaasi miyaanay ku qasbanayn in sicirka la yidhi haddiiba ay awooddo inay ku iibsato hooyadaas waa hooyo dhibaataysan dukaankaasayna ka gadan maba lugeyn karto baabuur banaan dadto dukaan kale ku aado marka maxay tahay kaalinta shacabka uga banaan arrintaas ahaan iyo dowlad ahaan iyo ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka waddankani si uu u noqdo wax isku xiran oo qof walba uu u ilaalinayo nidaamka iyo sharciga waddanka dadku waa inay sharciga ka baqaan horta qofku waa inuu ogaado haddii wax khalada uu sameeyo inuu sharcigu la xisaabtamayo haddii sharcigii inta lasoo saaro fulintiisii aan la awoodin in la fuliyo haddii sharciga wuxuu noqonaa warqa darbi ku dhegan oo waxay karaysa aan la arag aniga marka waxaan islahay sida keliya looga badbaadi kara waxay tahay in ganacsatada keenta daruuriyaadka cuntada iyo daawada in loo sheego lixda biloo soo socota raashin iyo daawo ka badan magaalada magaalooyinka inay keenaan markaas kadib raashinka tirada ka batay ma gedi karaan dukaanadu qaali haddaa laakiin istiraada dukaanadii sharcigaha lagu fuliyo arrinkaasi waa arrin aan u malayna inay isladasaqaatadan kadib inay suurageli doonto hadda suuragal maa dhibaatada ugu weyn waxay tahay dhowre oo dadka soomaaliyeedna ay mar walba ka hadlaan in ganacsatada lafahantoodu ay yihiinba kuwa fursadaha adag sida xaaladda hadda jirto oo kale marka ay timaada ka faa'iidaysta hadda waxaad soo hadal qaaday in qof walba damiirkiisa inuu xakameeyo loo baahan yahay tusaale ahaan wadamada islaamka iyo kuwa carabta oo kale marka bisha ramadaan ay soo dhowdahay badeecada quutuldaruuriga ah qiimaheeda hoos buu u dhacaa innaga soomaaliya marka ramadaanka uu soo dhow yahay quutuldaruuriga cirka buu isku sii shareeraa marka halkaa waxaa ka maqan damiirkii damiirkii baa ka maqan soo maaha ee ganacsatadaha damiirka dadka soomaaliya oo dhan uu ka maqan yahay micnihii ganacsatada keliya maahan wuxuu ka maqan yahay qof walba oo maamul iyo nidaam ku jira oo soomaali ah maanta waa qabyo damiirkiisu wadankan soddon sano uu dhibaato ku jiray sidaa darteed waa dhaawacan yahay damiirkeena annaga dhan ganacsatada marka intii la dhihi laha damiirkooda laysku haleeyo suuqaa la kontaroolaya ganacsatada lama kontaroolayo suuqa sida loo kontaroolaya waxa ay tahay bisha ramadaan iyo saan aniga u malaynayo lixda bil ee soo socota ee sanadkan inta ka dhiman wadankan badeecadiisu koray u socon doontaa haddii aan la keenin waxyaalaha quuto daruuriga ah oo tirada ka batay kuwa beeca iyo kuwa dheer ah labadaba haddii intaa la keeno hada badeecadii suuqay daafsan tahay cid gedi karta qaali lama arko haddii la waayo oo dukaanka lagu soo noqnoqdo dukaanka sida wax loo weydiinayo qiimahana uu kor u qaadi mana ahan qof damiirkiisa la ilaalin karo oo waxa weeye waa dadkan damiirkooda waa dhaawacan yahay muddo dheer u bahanta in la daaweyo damiirkooda shacabka maxaa la gudboon marka tusaale ahaan haddii shacabkii ay arkaan in dukaamadii iyo ganacsatadii kordhin aan loo baahnayn ay sameeyeen iyagoo mar walba idaacadaha ka maqlaya in dowladdiina ay canshuur dhaaf samaysay maxaa tallaabo ah oo shacabka ay qaadi karaan baad isleedahay
shacbiga soomaaliyeed waxaa ka maqan ama aan dhaho macaamiisha soomaaliyeed oo iibsata waxaa ka maqan dhaqan aad iyo aad qaali u ah ayna dhexli doonaan waqti dheer kadib ay dhexli doonaan qofku haddii uu haysto dowlad iyo nidaam ka taliya waddanka oo dhan oo sharciga waddanka oo dhan dowlad fulin karta haddoo haysto markaas xaqo wuxuu u leeyahy inuu dowladdiisa yidhahdo ma yeelayna annaga tusaale ahaan qaahira waxaa la dhahaa dib loo qiimo isbedelo magaalada qaahira oo dhan banaan baxaa ka dhacay maanta soomaaliya meeshaa ma joogto cidda ku fakaraysaana dee waa cid khaldan waayo waddankanaga maanta wuxuu u baahan yahay tartiibinuu u baahan yahay iyo maalinba wixii waxa hadda waxa ay dowladdu mashquul ku tahay waa qodob muhiim oo amnigay mashquul ku tahay naftaadiyaaba la goynaya qof bariis kugu qaaliya maxaa laga qaban karaa aniga aniga aniga iyo in badan in ay ila qabtana waan filayaa waxaan aaminsanahay amniga soomaaliya oo dhan ma wada xuma amniga hadda in laga shaqeeyana waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan tahay in quutuldaruuriga iyo sicirka laga shaqeeya maadaama dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin dad dan yara ganacsatadii haddii ay iyagana dagaal kale oo kii amniga lamida ay ku furaan waa dhibaato inteeda la eg marka kii fudud baa la wajahaya waxay ila tahay kan in ganacsatada la xakameeyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso in ay ka fududdahay in amniga la sugo waa runtaa tusaale ahaan magaalada muqdisho waa runtaa in amniga maanta iyo shaqada hadda aan ka hadlayno labadaba waa la aadi karaa dhinacaas laakiin hadda waddanka muqdisho keliya ma ahan waddanku waa weyn yahay haddii wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda ay sharci soo saaraan iyo nidaam ay soo saaraan dee sharciga iyo nidaamkaasi waddankii oo dhan u qabanaya waddankii oo dhanna dee maanta awooddaasi ma jirto sidaa darteed haddii laleeyahay dowladda waxaa lagula xisaabtamayaa laakiin awooddeeda inta ay gaarsiisan tahay iyo inta ay ka taliso dukaanka iyo baqaarka ay canshuurta ka qaado way maamuli kartaa aadaa u saxsantaha ano hadda dowladda ma masalo rugta ganacsiguna dee dowladda ma ahan rugta ganacsigu dee ganacsatadii matashaa oo dee ganacsatada khaladkooda annaga waxbaana laga weydiin karaa micnihii sidii la rabay waa saa sheegaysid mudane ha yeeshe eh wax badan oon ognahay oo dhinaca tayada dowladda ah mushkilad baa ka taagan inay dowladdu ay hesho ciidamadii canshuuraadka iyo ilaalinayay badeecadda tayadeeda hagaajinteeda ilaalinaya wax badana qabyo dhinaca ka ah ganacsatadu ilaa iyo hadda waxay ku shaqeeyaan moralkooda inay ilaahay ka baqaan ay ku shaqeeyaan ee kuma shaqeeyaan nidaam iyo sharci ay ilaalinayaan waayahay waayahay dhegaysto kale baan fursad siinayaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso cabdi abshir dhoorro oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya halo ma maqlay anigana
dad badan baa waxay isweydiinayaan qiimaha ama canshuurta dowladdu ay ka daysay inkastoo aad sheegtay inaadan adigu dowladda matanin laakiin rugtii ganacsiga baad matashaa waadna la socotaa xog badanna waad ka haysaa quutul daruuriga canshuurti baa laga daayey bariiska oo kale boqolkiiba boqol baa la sheegay in canshuurta laga daayey timirta oo kale boqolkiiba boqol baa laga daayey haddana burkii iyo saliiddii boqolkiiba konton baa laga daayey baa la leeyahay marka qofku wuxuu isweydiinayaa timir iyo bur iyo saliid keebaa quutul daruuriah timirtii haddii boqolkiiba boqol laga daayey maxaa diidaya burkii iyo saliiddana in boqolkiiba boqol laga daayo
timirta anaga micnihii horta anagaa geynay in in waxaan micnihii laga dhaafo cashuurta oo dadka de waxay cunayaan in laga yareeyo cashuurta si ganacsatada de waxay iibinayaan qiimadooda hoos ugu dhaco timirta waxaa loo xiisaynaa waxa ay tahay dee soddon maalmood oo ramadaanana soo hayso timir fara badan ay soomaalidu ay isticmaalaan iskana aan sunno ah waa sababtaas baa kalifaysa ma garat laakiin timirta waa iska faakihaysi soo maaha oo wax hadda caloosha buuxinaya oo loo baahan yahay ma aha waa iyada dhan waa laga dayn karaa waa laga saari karaa meesha waa saxsan tahay micnihi haddii la isbarbar dhigo timirta iyo tusaale ahaan sokorta oo kale oo runtii la diiday in wax laga dhimo sokorta iyo timirta marka la fiiriyo ma sokorta muhiimsan dowladda naftirkeeda waxay fiirinaysaa meesha ay canshuurta ugu fara badan ayaga ka soo gasho iyo waxa ay dayn karaan iyo waxaasaa laysbarbar dhigi marka annaga weydiimihii aan qabnay iyo jawaabihii ay wasaaradda maaliyadda soo celisay waa waxa mudan marka ugu dambayntii maxaad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedba si dhibaatadan soo noqnoqotay oo intii wadanka uu burburka ku jiray taagnayd welina taagan oo ah in sicirka ganacsatadu ay iyagu xukumaan oo iyadoo aanay daruuro jirin iska kordhiyaan sidee looga gudbi karaabaad isleedahay maxaa tala ah oo aad usoo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka ama macaamiishaba waxaan ka bilaabay horta oon la hadli dadka ganacsatada ah ganacsatada aan la hadli oo ganacsatada waaweyn gaar ahaan keena waxyaalaha aan laga maarmin ee quudsa daruuriga ah magaalada wadanka soomaaliya keena dadkaasi xoogooda waxay degan yihiin imaaraadkay degan yihiin intooda kalena waxay joogaan xamar dadka ilaalin kara badeecadda qiimaheeda waa dadka keena banaanka ka keena alaabta cidda ay ku siinayaan jumlada ayaa waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan una sheegaan ay dhahaan ummadda ha dhibin hadduu isku dayo inuu dhibana marka soo socota inuusan jumlada ayaadsiin rugta ganacsigana ay barato ganacsatada ummadda dhibayda ay ma goynaydo waxaan ka hadlaa dadka baqaarka leh iyo dadka keenaya oo banaanka ka keenaya dukaamada yar yarka ah iyagu mushkiladoodu waa midkaa waay cid kontrooli karta aaday u adkaan doontaa dadka soomaalida wax iibsanaya waxaan u sheegay qofka doolarka kuugu jira jeebka ayaa awooddu ay ku jirtaa dadka soomaaliyeed mudday qaada doontaa dowladda soomaaliya howlahaas ay soo faragelido waqti dheer ay qaadaan lakiin sharciga soomaaliyeed degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa loo baahan yahay dukaanka badeecadda ku kordhiya haba yaraatay inaysan waxba ka gadan oo ay dukaamada ayaga tixgelinayo noloshooda inay wax ka gataan talooyinkaas baasiin aadayna umahadsan adigana aad baad u mahadsan tahay adaa mudan walaal macana dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa cabdi abshir dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuu marti igu ahaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho dhegaystayaashii nala soo xiriiray ee su-aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayey ee ay u suurageli weysay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
ehelada dad badan oo ku dhacay una dhintay cudurka covid nteen ayaa waxay ku jiraan xaalad muruga leh iyadoo ay ugu wacan tahay iyagoo aan arki karin dadkooda sahre cabdi axmed ayaa la hadashay dhowr qof oo dadkooda ku waayey xanuunka covid nteen waxaanay ka diyaarisay warbixintan ay ku eegayso dhibaatada ay marayaan dadkaasi intii aan waday xog uruurinta iyo waraysyada dhibanayaasha ehelkooda ay la soo diristay xaaladahan adag ee ku kala dhaqan dalalka britain canada maraykanka iyo australia ayaa waxaa inkastoo qof walba uusan si furan uga hadli karin warbaahinta dhowrka qof ee aan la hadlay ka sokow waxaa dadka ay wada qabaan inay taabatay xanuunka asiibo qof ay jecel yihiin oo aysan haddana awoodin inay duljeegto ka noqdaan dhibaatada soo gaartay marka xaalada khatarta uu qofka galo amaba miyir doorsonka qaybta degdega ee i c u-dana la dhigo warsame maxamed geedi waxa uu degan yahay magaalada london xaaskiisa u dhashay shanta caruurta ayaa waxaa la dhigay qaybta lagu baxnaaniyo dadka xaaladaha khatarta ah ku jira markii la xaqiijiyey inay qabto xanuunka coronavirus wuxuu ku bilaabay waraysigii aan la yeeshay sida xaalka markii hore uu ahaa ee isbitaalka la geeyey afadiisa allaha u naxariistay seynab baaritaan markii la baari kadib isbitaalka la seexiyey waayo waxaa ku adkeed hawada inay qaadato hawada oxygenka ayase ku adkeed inay jiido tobanka isho ugu horeeyey qiyaastii yacni ugu horeeyey waan la xiriiri jirnay oo taleefon ayay haysatay walow naloo diiday inaan galno laakiin waxaa ku wanaagsaneen taleefon haysatay sawir hadday tahay anaha aan kala hadli jirnay iyo facetimeka iyo walow naloo diiday inaan aragno laakiin dhibaatada u weyn waxayna soo food saartay markii gabadhii xaaskeyga sayna mahad cabdulle la geliyo kooma marka la geeyo kooman markay geliyeen xiriir uma jiro waayo qofka kooma u galay sida aawadeed ayaa waxaan ugu adkaatay inaan marka waxaan isku daray inaan la xiriirno dhaqaatiriinta qeybka etiile qaybta dhaqaatiriinta aan la xiriiraysa laftiga ayaa culays weyn nagala kulmay taasoo ah xiriirka taleefonka inaan lagaa qaban taleefon mar lagaa qaban maayo taleefonkii mar waxa waa kaa qabanaya waxay ku leeyihiin annagaa ku soo wacaynaa laakiin se xaalka qoyska warsame maxamed geedi ayaa markii dambe ay ku adkaatay kadib markii hooyo seynab ay dhakhaatiirtu geliyeen xaaladda miir doorsonka islamarkaasina la dhigay qaybta deg dega ee isbitaalka qaybta dhaqaatiriinta aan la xiriiraysa laftiga ayaa culays weyn nagala kulmay taasoo ah xiriirka taleefonka inaan lagaa qaban taleefon mar lagaa qaban maayo mar waxa waa kaa qabanaya waxay ku leeyihiin annagaa ku soo wacaynaa busy anha mashquulan aan ku soo wacaynaa yacni waxaa laga yaabaa afarlaatankii saacba in ama inaa mar ribood ay ku soo siiyaan runtii marka noogu dareed oo murugada iyo welwelka oo nagu bilowday waa qofkaagii oo jiran haddii hooyo ahaa laheyd haddii xaaskaaga ahaa laheyd haddii walaalka ahaa laheyd ahaa laheyd marka uu intaasoo dareen iyo asxaab haddii ahaa laheyd yani xiriirkeeni aaduu yani u xumaaday runtiina tiraanyo iyo murugo mid leh ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gedgedi karin ama aadan soo fiiri karin ama aadan sina taas waxaa noogu xigtay in maalinta dambe naloo soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhimatay london waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ii sheegeen in si adag loola dhaqmo bukaanada ehelkooda si lamida dalka sweden oo aan la xiriiray nin hooyadiis ay ku jirto xaaladda khatarta ee isbitalka ayaa wuxuu iigu soo koobay xaalkeeda inuu yahay mid aad u cakiran wakhtigan islamarkaasina nolol iyo geeri uusa kala sheegi karin hooyadiis labadii toddobaad ee ugu dambeysay ninkaasi oo magaciisa iigu soo koobay cismaan ayaa wuxuu sheegay in dhakhaatiirta ay hooyadiis u sheegaan oo keliya xaalkeeda laakiinse uusan marnaba la hadlin amaba uusan ku booqan karin i c u-da wuxuu sidoo kale ii sheegay wakhtigan in uusan awoodin adkaysiga uu igula hadli karo uuna u muuqday marka aan sida gaarka ula hadlayay inay ka muuqato daal fara badan iyo isbedel in uu doorsoomayo dareen ahaan marka aan kusoo qaado hooyadiis oo uusan rogrogi karin xanuunkeeda wakhtigan si lamida gobolada dalka maraykanka gobolka nebraskas wakhtigan waxa uu u muuqdaa inuu yahay mid ka mida gobolada soomaalida ugu badan ee cudurka uu soo ridanaya ay ku nool yihiin waxaan la hadlay doctor siciid cumar baashatax oo isagu dumaashidiis ay taallo qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga bukaanada isbitaalka ee i c u-da wuxuu u hayaa soomaalida asna fariintan markii aan weydiiyey aragtidiisa inuu nala wadaago aan ka bilaabay naftayda iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed haddii in amarkan ilaahay keenay innaga marka maxaa ina saaran qofkeennii isbitaal buu ku jiraa waxaa loo baahan yahay in samir badan la yeesho dhakhaatiirta la aamino si hufnaan ah dhakhaatiirta loola hadlo marka aawacdaan waxay idiin sheegaan inaad rumaysataan xaaladdu geestay u socotay inaad weydiisaan wax walba inaad kusii talagashaan doctor ibraahim sheekh cali diini waxa uu ka shaqeeyaa isbitalka genesis ee gobolka ohio wuxuu ii sheegay in bukaanada qaba xanuunka covid nneteen-ka ee loo gudbiyo xaaladda i c u da ee degdega ah ay adag tahay in ehelkooda xataa ay ka warqabaan ilaa qofka xaaladiisa ay kasoo hagaagto oo meesha laga soo saaro oo ku karantiilnaa markaas bay ehelkiisa arki karaan laakiin markuu annaga naga gudbo oo i c u ga aan u gudbino wax ehelkiisaa looma ogolaado dabcan isbitaalada waa kala isbitaal walbaba wuxuu leeyahay procedures iyo qaab markaas dadka oo visitorska ah oo dadkooda arkaya meelaha qaarkood xataa looma ogola meydkii dadkii eelka uu ahaa inay ku wareejiyaan laakiin inta anigu kuu hubo isbitaalkan aan joogno waxa weeye qofna eelkiisa ma arko marka uu galo ilaa uu ka arkayo shaashadda un mooye britain waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee soomaalida cudurkan uu haleelay dunidana markii la fiiriyo dalka britain waxa uu ku jiraa dalalka ugu horreeya ee xanuunkan sida weyn uu waxyeelada ugu geystay maxamed maxamuud doore waa suxuufi degan london wuxuu iiga warramay tirada guud ee soomaalida ku dhimatay magaalada london tan iyo bishii hore labaatan iyo afarta saac ee lasoo dhaafay waxaa dhimatay sideed boqol sideetan iyo sideed qof aad ay uga badantay marka loo eego labadii maalmood ee u dambeysay dadka soomaaliyeed aan ogahay ilaa hadda anigu shakhsiyan aan u garanaya amaba magacyadooda aan aqaan ee london ku dhintay waxay gaarayaan soddon iyo kow qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay lama soo sheegin ogaantay qof soomaaliyeed oo u dhintay coronavirus hase ahaatee war kama hayo soomaalida kale ee dalka intiisa kale waxaana meelaha ugu badan ay ku dhinteen kamid ah magaalada birmingham iyaduna oo ah meelaha uu aad ku saameeyey cudurkan waxaa aada loo kordhiyey ama la kordhiyey xidritaankii dhammaan goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka saddexda wiig ee soo socota iskuullada weli way xiran yihiin soomaalidana hadda waxaa umalaysaa inay ku baraarugeen waxaana aad u yar dhaqdhaqaaqeeda ka soomaalida ay samayn jireen ganacsi hubanti la-aanta ku gadaama nolol iyo geeri qofka gala xaaladda khatarta ee covid ee i c u da loo gudbiya waxaa ka daran meelaha qaarkood oo aas loo sameeyo dadka marka ay dhintaan wadamada qaarkood aysan ehelkooda duugta qabuuraha kasoo qaybgeli karin sharciyada wadamada ay u dejiyeen awgood oo ay dad yar oo fara ku-tiris ah u ogolaadeen inay duugta sameeyaan oo keli ah aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasi waxaa soo jeedinaysay sahraa cabdi axmed haatana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
idaacaddii galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dimaagan culayge dimarkay u ciira keligood cayaariyo ciribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada ciribkiyo dibnaha